halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirba efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor khamiisa bishii janaayo waa afar sannadka labada kun iyo siddeediyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootigii dhadhaab ee lagu celiyey soomaaliya oo bilaabay in ay mar kale dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya
waxaan la soo kulungnay qarax dadka go'aya u fikir kareen qof farqaalagu dilay waxaan la kulmay dhibaatooyin fara badanaa lasoo kulmay sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda etoobiya oo xabsiga ka sii daysay qaar ka mida mucaaradka kuna dhawaaqday inay xirayso xabsi caan ku ahaa jirdilka maxaabiista waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi uu v o e da siiyey madaxweyne ku-xigeenka maraykanka oo uu kaga hadlayo bannaanbaxyada iiraan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in uu taageero cusub u fidin doono dadka reer iiraan xilli tobnaan kun oo ruux oo ka mid ah taageerayaasha dowladda ee arbacadii shalay waddanka oo dhan ka sameeyeen banaanbax ay ku garab istaagayaan dowladda banaanbaxyadan ayaa lid ku ah mudaahareedyo uu dhiig ku daatay oo looga soo horjeeday xukuumadda oo ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka iiraan hadal uu arbacadii soo dhigay bogga uu ku leeyahay twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay inuu xushmad u hayo dadka iiraan oo uu sheegay in ay isku dayayaan inay dib uga gurtaan dowladooda musuq maasuqa waxaa kale oo uu sheegay in ay arki doonaan taageero weyn oo kaga timaada dowladda maraykanka macadda waxay noqon doonto taageeradaasi wakaaladda wararka ee ruushka ayaa ku warantay in kooxaha mucaaradka ee ka dagaalama suuriya ay waxyeeleeyeen ama ay burburiyeen ugu yaraan toddoba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ee uu leeyahay militariga ruushka weerarkan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee uu ruushku kala kulmo suuriya tan iyo intii uu ku biiray dagaalka ka socda dalkaasi weerarka ayaa la sheegay inuu ka dhacay saldhig fariisin u ah ciidanka cirka ee ruushka kaasoo dhaca galbeedka dalka siiriya weli wax war ah kama aysan soo saarin arrintani wasaaradda difaaca ee dalka ruushka aroor suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya waxaa dib ugu noqonaya qaar ka mid a qaxootigii soomaaliyeed ee sanadihii dhowaa ka laabtay goboladii aanidhahda ku laabtay gobolladii ay ka yimaadeen ee soomaaliya dadkan ayaa sheegay inay mar kale kala kulmeen soomaaliya amni darro ay markii horeba uga soo qaxeen warbixintan waxaa nairobi ka soo diray wariyaheenna qadar maxamuud xaleed dalka kenya gaar ahaana xeryaha qaxootiyada dhadhaab weli waxaa ka socda dib u celinta dadka qaxootiga soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalkoodii soomaaliya qorshaha dib u celinta qaxootiga oo soo bilowday laba sano ka hor ayaa haatan waxa uu u muuqdaa mid si dardar leh ku soconaya labadii toddobaadba mar garoonka diyaaradaha ee degmada dhadhaab waxaa ka baxda diyaarad sida boqolaal qoys oo iyagu si iskooda u dalbaday inay dib ugu noqdaan soomaaliya inkastoo ay xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee kenya ay si dardar le oga socdaan qorshaha dib u celinta qaxootiga haddana waxaa taas beddelkeeda xeryaha qaxootiyada ku soo qulqulaya qaar ka mid a dadkii soomaaliya dib loogu celiyey labadii sano ee ugu dambeeyey jamiila xasan cabdi waa hooyo haysata sideed caruura waxay ka mid ahayd qaxootigii dalka dib loogu celiyey balse dhowaan ayay mar kale dib ugu soo laabatay xeradii ay markii hore ka tagtay ee xagardheer kadib saameyn xooggan oo uu ku yeeshay qaraxii isgoyska soobe waxaan baxay labada kun iyo lix iyo tobankii bisha afaraadaa baxay wadankiyaa nimataa nooldhe wadankiyaa u laabani waxaan lasoo kulungnay qarax dadka go-aya u fikir kareen qof hortaa lagu dilay waxaan la kulmay dhibaatooyin fara badanaa lasoo kulmay anaga sooba waxaan deganeen degaandega guriga shanaada deganeen firiracnoo soo galay dadka la daadgureena ilmaheegana iigu jiraanaa maleena ilaahayba iigu diran muslina ii soo bixi aa awlaadeeda bannaanka ii keenay dadaana soo caawiya gaarna soo saaray bixi dadaana soo caawiye oo lacagta gaarraa xataa naga soo bixi waxaan u soo laabani waddankaana u soo laabani ilmaheega xataa aabbahooda markii oo anaga firirka noo soo galay shoogow qaaday marka aniga ilmaheega sideedan ciyaalaan lasoo baxsaday mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga adduunka ayaa weli ka walacsan in qaxootiga oo dhan aysan xilligan dib ugu noqon karin soomaaliya balse ay iyagu ka taageerayaan qoysaska doonaya inay si iskooda dib ugu laabtaan dalkoodii soomaaliya marka waxaan hadda soo joodinay dowladaha martigeliya shacabka soomaaliyeed inay sii martigeliyaan ilaa wakhtiga soomaaliya ay diyaar ka noqonayso laakiin shakhsiyaadkii soomaali ah oo jecel inay waddankooda ku laabtaan iskooda ugu laabtaan sida hadda kuwa isdiiwaangeliyey hadda waajibaadkana saaran waxaa weeyaan inay kuwaasi la caawiyo xeryaha qaxootiyada dhadhaab ayaa ka mid ah xeryaha ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee caalamka hase yeeshee dadka ku nool saddexda xero waxa ay bilihii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mak bens ayaa wacad ku maray in dowladda maraykanka ay garab istaagi doonto mudaharaadayaasha kasoo horjeeda dowladda iiraan wuxuu sheegay in madaxweyne trump uu diyaar u yahay in uu wax ka badan hadallada uu sheegayo uu ku taageeri doono kacdoonka iiraan waraysi gaar ah oo ay greta fansestrain oo ka tirsan v o e da la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka waxaa soo tarjumay soona jeedinaya jaamac bulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur madaxweyne ku-xigeen waa sidee xaalka iiraan maraykanku muxuu sameynayaa haddiiba uu wax sameynayo waan ognahay in twitterka wax lagu qoray iyo in hadal arrintan taageersan la soo jeediyey maxaa tallaabo ah oo la
qaadaya oppress their own people, deny human rights uh, to their own, but, uh, but they also export terrorism.
dabcan waa muhiim in aan xusuusanno marka ugu horrayso uguna muhiimsan in iiraan ay tahay waddanka hogaamiye waddamada argagixisada taageero dadkooda cadaadiyo xuquul insaankana aan u oggolaan dadkooda sidoo kalena waxa ay argixisada u kala diraan caalamka oo dhan islamarkaana ay joogto khatar ah ku yihiin nabadda sidaa daraaddeed ayuu qof kasta oo maraykan ah iyo caalamka ee nabad iyo xorriyadda jecel ay farxad u tahay inay arkaan dadka iiraaniyiinta ah oo isbeddel u doonaya dalkooda waxaan idiin sheegayaa tani waa ay ka duwan tahay iska dhagoolayntii madaxweynihii labada kun iyo sagaalkii
waxa uu sugay dhowr maalmood uun haddana waa uu ka hadlay
dabcan laakiin farqigu waxaa weeye hadalka adag iyo taageerada madaxweyne trump waxa ay abuurtay inay mudaharadayaashu sii kordhaan iyo in malahaygu ay tahay mid ku astaysan kaalinta maraykanka ee hoggaaminta gurmadka xorriyadoonka marka ay timaado taageerada waxaad ilaa iyo hadda taageerteen uun cod ahaan waana qirsanahay in uu madaxweyne obama dib u dhacay dhowr maalmood sanadkii labada kun iyo sagaalkii Well, it wasn't just it wasn't just a few days late. because I was there. I was a member of the Congress. You'll recall I, I served on the on the Foreign Affairs Committee in the House of Representatives.
ma ahayn dhowr maalmood un sababtoo ah anigaaba goobjoog ahaa waxaan ahaa xubin ka mid ah koongareeska waad xusuusan kartaa in aan ka mid ahaa guddiga arrimaha dibadda waana xusuustaa labada kun iyo sagaalkii inaan arkayay dhallinyaro aad u badan oo kadib doorashadii la musuq maasuqay soo kacday dadweynuhu waxa uu soo tubtay jidadka oo waa ay mudaharaadayeen waxay ahayd mid geesinimo weyn ah in dadka iiraan ay sidaas yeelaan oo ay dalbadaan dimuqraadiyad iyo aaye ay u madax bannaan yihiin waxa ay eegayeen hoggaanka maraykanka loomase soo juuqin xaqiiqdii dhinaca maamulka obama waxaa ka jirtay aamusnaan waxaana uu hadlay un kadib markii ay senator mckain iyo senator liberman sharci soo hordhigeen golaha oo ay u dhowaatay in xisbiyadu ay si wadajira isugu raacaan lana oggolaaday markaas kadib ayaa hadal laga maqlay maamulkii obama And then and only then did we hear from President Obama and the Obama administration.
sanadka kun iyo sagaal boqol lix iyo kontonkii waxaa dhacday mid tan la mid ah dadku waa ay kaceen xilligaasna waxa uun jirtay taageero af ah kadib kurdida ayay ku dhacday sanadka kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii xilligii madaxweyne bush xildhibaan ahaan waa taageertay madaxweyne obama sidaas oo kale ayuu ku jawaabay balse waa uun taageero af ah mana jiraan wax lagu talagalay oo ciqaab ah oo uga imaanaysa qolada xukuumadda tani waa fursad kale oo maraykanku uu ku taageerayo af un ma jiraan wax kale oo maraykanku uu ku fikirayo in uu sameeyo inta ay mudaaharaadayaan I think there's an extraordinary amount that the United States and countries around the world can do for the people of Iran if they will continue to stand up for their own freedom and to stand up for change and to reject uh, the radical ideology that overtook uh, their country decades ago.
waxaa jira wax And- badan and continue oo to maraykanka accept.
iyo dunida kaleba ay u qaban karaan dadka reer iiraan haddii ay sii wadaan raadinta xorriyaddooda iyo dalbashada isbeddelka ayna iska diidaan mabdaca xagjirka ay afduubtay dalkooda tobannaan sano ka hor So maxay dadka reer iiraan filan karaan haddii uusan madaxweynuhu baabi'in heshiiskii lala galay iiraan dadka ka agdhowsa sidee ayay u arkaan heshiiskan waxa uu kobcinayaa dhaqaalahooda oo aan muddo kobcin oo ka mid ah asalka waxyaabaha mudaaharaadayaashan soo kacshay maxaa dhacay haddii aanan heshiiska laga noqon dadka reer iiraan maxaa ku dhacaya ayaad is leedahay tani waxa ay ka mid tahay go'aamo kale oo la gaari doono in aan yeelno iyo in kaleba madaxweynuhu arrintan weli tala ayuu uga jiraa wixii uu ka yeeli lahaa
waraysigaasina wariyaha v o e da greta vansestrain ayaa waxa ay la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike pence waxaa soo jeedinayay jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa washington dowladda etoobiya ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday inay xabsiga ka daysay maxaabiis u xirnaa arrimo siyaasadeed sidoo kalena albaabada u laabayso xabsiga caanka ah ee makalawi oo ah mid maxaabiista siyaasadeed lagu jirdili jiray warbixintan arrinta ku saabsan waxaa inoo diyaariyey nuur xasan nuur tallaabadan oo ahayd mid ay dad badani la yaabeen ayuu ra-iisul wasaare xayle maryam disalin shalay kaga dhawaaqay shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada addis ababa wuxuu sheegay in la laali doono dembiyada lagu soo eedeeyey maxaabiista siyaasadeed oo markii hore ay dowladda u adeegsan jirtay ereyga ah dembiilayaal xukun sugayaal ah በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይም ደግሞ በአቃቤ ሕግ እ፣ ክስ የተመሰረተባቸው እና maxaabiista ጉዳያቸው siyaasadeed ee wajahaya dacwadaha ee mar hore lasoo xiray waa la sii dayn doonaa waxaa kale oo aan xiri doonaa xabsiga makeli kaasoo aan ka dhigi doono madxaf kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda etiyoobiya ku eedeeya gaboodfallo ka dhan ah aadanaha oo ay ku jiraan xarig aan kala sooc lahayn oo loo geysto mucaaradka wariyeyaasha iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha xabsiga mekelawi oo ku yaala magaalada adis ababa ayaa la sheegaa in muddo sannado ah jirdil aad u daran loogu geysan jiray dadka u xiran dowladda siyuum tashome oo bare ka ah jaamacadda ambo ee magaalada waliso ayaa ugu baaqday dowladda in magdhow ay siiso dhammaan dadkii sida xun lagula soo dhaqmay xabsiga mekelawi ማዕከላዊ እውነት በግልጽ ለመናገር አንድ ትውልድ መሀን ያደረገ ቦታ ነው። መሀን xaqiiqdii makelowi wuxuu kala dhantaalay jiilal waa meel ay ku lumeen jiilal badan taariikhda etoobiyana wuxuu ku reebay barcanbaara ma ahayn inuu furnaado ilaa iyo hadda sababtoo ah waxaa loo furay xilligii xaylisalaase sababo la xiriira baaritaano laakiinse waxa uu maamulka hadda talada hayaa shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ku sameeyey ayaa la mid ah ama ka daran maamulkii keligataliska ahaa dowladduna waa inay bixisaa magdhow iyo raaligelin ku aadan dadkii lagu soo xiray xabsigaasi warbixin ay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch soo saartay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii waxay ku sheegtay in xabsigan ay ciidanka amniga si aanan sharciga waafaqsanayn ay ugu wareystaan maxaabiista lagu soo xidho ma cadda tirada maxaabiista ee hadda ku xidhan amnesty international durbaba waa ay ka hadashay hadalka shalay ka soo baxay dowladda ethioobiya faseexa tagle oo ka tirsan xafiiska amnesty ee dalka kenya ayaa ugu baaqay dowladda ethoobiya inay xirto dhammaan xabsiyada lagu jirdilo rayidka
dadka intooda badan waxaa la xiray iyaga oo si nabada ugu adeegsanaya xuquuqda bini'aadamnimada mana ahayn inay xabsi u galaan arrintaasi waxaan ugu baaqaynaa dowladda etoobiya inay si deg deg ah u dhaqangeliyaan ballanqaadkooda ah inay si shuruud la'aan ah u sii daynayaan dadkani sidoo kale maamulka waa inuu meesha ka saaraa qaanuunka cadowtooyada ah ee lagu xirayo rayidka berkefaado xaylo waxa uu ka mid yahay koox wax ku qorta internetka oo sanadkii hore ay dowladda xabsiga ka sii daysay kadib markii lagu eedeeyey kicin dadweyne wuxuu sheegay in dadka xiran ay u badan yihiin kuwii ka qayb galay banaanbaxyadii dalkaasi ka dhacay sidaasi daraaddeedna uusan aqoonin cidda ay yihiin maxaabiista siyaasadeed ee la sii daynayo እስካሁን ድረስ መንግስት አላመንም ነበረ። የፖለቲካ እስረኞች አሉኝ ብሎ አያስብም።
dowladda hadda ka hor ma aysan qiran inay maxaabiistani yihiin maxaabiis siyaasadeed hase yeeshee runta ayaa ah inay hay-adaha caalamiga ah diblomaasiyiin iyo muwaadiniin iyo taageerayaasha dowladda ay xaqiijiyeen in dowladdu ay sii daynayso maxaabiis su-aasha taagan ayaa ah ayaa loo aqoonsan doonaa maxaabiis siyaasadeed mar haddii dowladdu aysan u kala shaandhayn markii ay dadkani soo xiraysay in xariggooda loo cogsaday siyaasad sidaasi daraaddeed haddii aan la soo dayn dhammaan dadka la xiray iyagoo si nabada u bannaanbaxaya warka dowladda wuxuu noqonayaa mid lagu qaldayo dadka ku dhawaaqista uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya xayle maryam desalin ku dhawaaqay in uu sii daynayo maxaabiis siyaasadeed iyo xiritaanka xabsiga mekelawi ayaa imaanaysa kadib markii ay banaanbaxyo ka dhan ah dowladda labadii sano ee lasoo dhaafay ay ka dhacayeen deegaanada oromada iyo amxaarada ee dalka ethoobiya
waa tahay nuur xasan nuur ayaa inoo soo koobayay warbixinta ku saabsan dalka etoobiya dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana waa kaalintii ciyaaraha isla nuur xasan nuur ayaa inoola diyaara mahadsanid jaamac kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha kulan ka mid ah horyaalka ingiriiska ayaa xalay waxa uu magaalada london ku dhex maray kooxaha arsenal iyo chelsea labadan koox ayaa soo bandhigay mid ka mid ah ciyaarihii ugu xamaasada iyo xiisaha badnaa ee horyaalka ingiriiska ee sanadkan cusub labada kun sideed iyo tobanka arsenal ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka daba tagtay chelsea oo kaga horeysay laba gool iyo gool kadib markii uu goolka barbaraha dhammaadka ciyaarta u keenay ciyaaryahan hector bellerin kooxda kubadda cagta arsenal iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahan jack wilshar hase yeeshee ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulankii xalay aadan hazard ayaa chelsea rigooro ugu barbareeyay daqiiqadii toddoba-iyo lixdanaad marcos alonso ayaana u dhaliyey goolka labaad kooxda chelsea daqiiqadii afar iyo siddeetanaad ka hor inta uusan dhammaadka ciyaarta bellerin uusan ka dhigin laba gool iyo laba gool weli kooxda manchester city ayaa laba iyo lixdan dhibcood ku horkacaysa horyaalka premier leaga ingiriiska waxaa kusoo xigta oo kaalinta labaad ku jirta manchester united oo leh toddoba iyo afartan dhibcood chelsea waxay ku jirtaa booska saddexaad waxa ay leedahay lix iyo afartan dhibcood liverpool ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh afar iyo afartan dhibic dhinaca talyaaniga kulan ka tirsan cob italia ayaa xalay waxa uu dhex maray kooxaha yuventus iyo torino oo labaduba ka wada dhisan magaalada torino ee dalka talyaaniga ciyaartan oo ka tirsaneyd wareega sideedaad ee kooba itaaliya waxaa laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda yuventus oo sidaasi ugu gudubtay wareega quarter finalka ee tartankan labada gool waxaa yuventus u kala dhaliyey douglas costa iyo ciyaaryahan mario manzukic yuventus waxa ay ciyaarta afardhamaadka ee kooba itaaliya ku beegantay kooxda atlanta oo horey ugu soo badisay napoli halka lazio iyo milanna ay is arki doonaan afartaas koox ayaan usoo gudubtay wareega afardhamaadka ee coba italia ee dalkaasi talyaaniga dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo furan haddii aan aadnana kooxda barcelona ayaa waxa ay markeedii afraad dalab u diri doontaa kooxda liverpool oo ay ka doonayso ciyaaryahan philip cotino laacibkan u dhashay dalka brazil ayaa doonaya in uu u wareego kooxda barcelona xagaagii lasoo dhaafay barcelona saddex jeer ayay isku dayday saddexda jeerna liverpool ayaa diiday dalabka balse warbaahinta ingiriiska ayaa waxa ay ku warantay in barcelona markan ay kordhin doonto lacagaha ay ku dooneyso shan iyo labaatan jirkan waxaana la leeyahay ilaa iyo boqol iyo konton milyan oo euro ayay miiska saari doontaa si ay u hesho xidigani kooxda everton ee dalka ingiriiskana waxa ay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda beshiktash iyo xulka turkiga jenki toshun ciyaaryahan toshun oo lix iyo labaatan jir ah ayaa hadda ku sugan magaalada london ee dalkaasi ingiriiska halkaas uu ku mari doono maanta tijaabada caafimaadka guddoomiyaha kooxda beshiktash fikred orman ayaa u sheegay warbaahinta turkiga in ay ku heshiiyeen kooxda everton iibinta ciyaaryahan jenki tosun toshun ayaa waxa uu si weyn uga dhex muuqday sanadkii lasoo dhaafay koobka kooxaha horyaalada yurub isaga oo kooxdiisa beshiktaashna gaarsiiyey wareega lix iyo tobanka ee koobka champions leaga beshiktash waxa ay la dheeli doontaa wareega lix iyo tobanka ee tartanka yurub kooxda kubadda cagta ee bayer munik bisha february ee soo aadan dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay nuur xasan nuur oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha oo aad kala socoteen v o a jaamaco mar dhow ee dhegeystayaasha waxaan u ciyaari doonaa mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalnay saake balse marka hore inoo dulmar qodobadii wararka caalamka ee v o e da mahadsanid nuur madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday inuu taageero cusub u fidin doono dadka reer iiraan xilli tobanaan kun oo ruux oo ka mid ah taageerayaasha dowladda arbacadii waddanka oo dhan ka sameeyeen banaanbax ay ku garab istaagayaan dowladooda banaanbaxan ayaa liid ku ah mudaharaadyo uu dhiig ku daatay oo looga soo horjeeday xukuumadda oo ka dhacay magaalooyin dhowr ah ee dalkaasi iiraan haddii hadal uu arbacadii soo dhigay bagga uu ku leeyahay twitterka ayuu madaxweyne trump ku sheegay inuu xushmad u hayo dadka iiraan oo uu sheegay inay isku dayayaan inay dib uga gurtaan dowladooda musuq maasuqa ah wuxuu kaloo sheegay inay arki doonaan taageero weyn oo ka timaada dowladda maraykanka macadda waxa ay noqon doonto taageeradaasi dhanka kale wakaaladda wararka ruushka ayaa ku warantay in kooxaha mucaaradka ee ka dagaalama suuriya ay waxyeeleeyeen ama ay burburiyeen ugu yaraan toddoba diyaaradood oo kuwa dagaalka ee uu leeyahay ciidanka xoogga ee ruushka weerarkan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee uu ruushku kala kulmo suuriya tan iyo intii uu ku biiray dagaalka ka socda suuriya weerarka ayaa la sheegay inuu ka dhacay saldhig fariisan u ah ciidanka cirka ee ruushka kaasoo dhaca galbeedka dalka suuriya weli wax wara kama ay soo saarin wasaaradda arrimaha difaaca ee dalkaasi ruushka dhacdadan aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ee v o e da markaana dhegeystayaal aan ku nasanno codka fanaanada farxiyo fiska iyo heesteeda cayayaanka duula
abadi oo xidigiiyo cimilada adduunyada kaarka joogayo halkaanku kaagaya adigoo ku caanaqoran cara edebka hadalkeed ama caami kala harin kaarka joogayo halkaanku kaagaya adigoo ku caanaqoran cara edebka hadalkeed ama caami kala harin isaga cumaa badan culunka guwaylo isaga cumaa badan culunka guwaylo cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo isi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo irsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii caqligiyo wax garaashiyo caynahanu naabade caqligiyo wax garaashiyo caynahanu naabade xajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo odkarkiisa wayniyo gaarta caadilkee noqon ama caawin kari nolol xaajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo odkarkiisa wayniyo gaarta caadilkee noqon ama caawin kari nolol awcaro waqtigaayo calafacad kuwaydo awcaro waqtigaayo calafacad kuwaydo u caroon wakhtiga iyo calaf waxaad ku weydo codka hallaasiga ah ee farxiya biska dhegaystayaal waxay u dambaysay idaacaddeena aroornimo oo halkan wadajir idinkaga soo jeedinayeen nuur xasan nuur aniga waa jaamac buulla jaamac iyo bashiir abiigar cabdulaahi tan iyo kulantideenna dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh noqonin cadowgii cirtiday walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaraagiyo insi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqon